barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiis ah soddonka bisha agost sannadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala soo socodsiinaya sahre cidlo nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan korarka xarumaha wax akhriska dhallinyarada iyo doorka ay ka qaadan karaan dibudhiska soomaaliya waxaan arkaa in arrintaas ay sal u tahay in uu jiro kacdoon cusub oo dhallinyaro oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo daafaha caalamka intaba ka socda oo runtii salka ku haya yididiilo iyo in loo baxo nidaam cusub oo maaragtay dowladnimo waxaanaad moodaa in
waxaa kale oo aad maqli doontaan urur ay leeyihiin dhallinyarada deegaanka awarboogees oo ka shaqeeya arrimaha bulshada
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka ka maqnaan doonin naftutay u muuqatay magacsan adigu macaani mahadsan misnay xalaalo mehersan adegna udgooney minansan
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweyne donald trump ayaa ka digay in maraykanku uu wakhti walba bilaabi karo dhoolatus militari oo uu la sameeyo dalalka kuuriyada koofureed iyo jabaan haddii barnaamijka burburinta hubka nuclearka kuuriyada waqooyi aanan horumar laga gaadhin bayaan uu ka soo saaray aqalka cad arbacadii ayuu madaxweyne trump ku cambaareeyey dowladda shiinaha inay carqaladaynayso xiriirka maraykanka iyo kuuriyada waqooyi sababo la xiriira muranka dhinaca ganacsiga ah ee hadda ka dhexeeya dowladaha maraykanka iyo shiinaha trump ayaa sheegay in maamulki uu ka warqabo in shiinuhu uu siiyo xukuumadda puntland gargaar isugu jira lacag shidaal walxaha wax lagu bacrimeeyo iyo badeecooyin kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha huwa junyin ayaa beeniyey hadalka madaxweyne trump jua junyin ayaa isaga oo jooga magaalada beijing wariyaash u sheegay in maraykanka uu marka hore uu isaga is-eego ka hor inta uusan cid kale cambaarayn gaar ahaan arrimaha puntland hadalka madaxweyne trump ayaa yimid hal maalin kadib markii uu xogayaha difaaca maraykanka jim mattis sheegay in maraykanka uu ka fekerayo dib u bilaabidda dhoolotuska militari uu la samayn jiray kuuriyada koofureed
chelsea manning oo ahaan jirtay askari ka tirsan ciidamada maraykanka islamarkaana shabakadda wararka hore u siisay xoog faahfaahsan ayaa la sheegay waa shabakadda wararka ee wikileaks ayay siisay xog xilli hore waxaana la sheegay in laga joojiyey inay gasho dalka australia socdaal ay khudbada kaga jeedinaysay halkaasi uu uga qorshaysnaa suusi jamiil oo qabanqaabinaysay xafladda chelsea manin ee dalka australia ayaa sheegtay in dowladda waddankaasi ay kusoo wargelisay in socdaalkeedii la joojiyey sharciga dalka australia wuxuu ogol yahay in qofka aan haysan dhalashada waddankaasi laga joojin karo inuu galo xuduudaha dalka australia haddii uu buuxin waayo shuruudaha laga rabo amaba baadhitaanada shakhsiga ah ee lagu sameeyo waxaana u qorshaysnayd chelsea manning in ay magaalooyin dhowr ah oo dalkaasi australia ku yaalla ay isku marto oo ay hadalla ka jeediso islamarkaana ay uga sii gudubto waddanka ay dariska yihiin ee new zealand
warkaasina dhegeystayaal waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington magaalooyin badan oo ka mid ah soomaaliya waxaa muddooyinkii u dambeeyey kusoo kordhayay xarumaha akhriska bandhigyada buugaagta iyo kulamada aqooneed kuwaasoo ay qabanayaan dhallinyaro aqoon-yahano soomaali ah haddaba muxuu ka dhigan yahay dadaalkaasi dhinaca aqoonta ah ay gudaha soomaaliya ka bilaabeen dhallinyaradu wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ku eegaya
bilihii u dambeeyey waxaa aad u soo badanayay xarumaha akhriska bandhigyada buugaagta iyo kulammada aqooneed kuwaasoo ku soo kordhaya magaalooyin badan oo ku yaalla gudaha soomaaliya waxaana arrintaasi hormuud u ah dhallinyaro aqoon-yahano soomaaliyeed oo wax ku soo bartay gudaha iyo dibadda dalka dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaana kuwa wax ku barta dalka dibaddiisa ayaa arrintan ku micneeyey in dhaqdhaqaaqa dhanka aqoonta ah ee ay gudaha ka wadaan dhallinyaradu uu qayb ka yahay isbeddello iyo kacdoono dhanka dhallinyarada ah oo ay ku doonayaan inay uga qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarka dalka ka socda haddaba muxuu ka dhigan yahay dadaaladan aqooneed ee ay dhallinyaradu ka wadaan gudaha dalka xuseen maxamed gaaxnuug waa guddoomiyaha ardayda soomaaliyeed ee dalka kenya waxaan arkaa in arrintaas ay sal u tahay in uu jiro kacdoon cusub oo dhallinyaro oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo daafaha caalamka intaba ka socda oo runtii salka ku haya yididiilo iyo in loo baxo nidaam cusub oo maaragtay dowladnimo waxaanad moodaa in wakhtigan maanta la joogo uu isbeddel jiro dhanka fikirka oo dadkii aqoonta caqliga iyo garashada u saaxiibka ahaa ay qaadanayaan booskii ay ku lahaayeen bulshada oo isbeddel uu jiro dhanka maaragtay bulshada halka dad fara badan oo maroorsi iyo ku jiray maaragtay in ay bulshada maaragtay majar habaabin fara badan ku sameeyaan ay ka sii baxayaan micnaha waxaa waaye saaxiga marka mar walba oo qof aqoon iyo garasho u saaxiiba uu imaado miiska micnaha waxaa waaye talada xafiis yarna allaha ka dhigo maxalli ah iyo mid dowlada intaba wuxuu qof walba intii tabartiisaa bilaabaya mashruuc salka ku haya nidaam waxbarasho dadkii soomaaliyeed dhalinyaro ahaan khaas ahaanna guud ahaan waxay isla qaateen dalka maanta inaan qori lagu bedeli karin qorina dib loogu dhisi karin ee ay aqoon garasho iyo maaragtay cilmi keli a tahay xalka laga duuli karo ee dalka dib loogu dhis dhallinyarada howlahan ka wada gudaha dalka ayaa sidoo kale dadaaladooda waxaa ka mid ah wacyigelin ay bulshada ka wacyigelinayaan arrimaha ku saabsan qabyaaladda oo ay dhallinyaradu aaminsan yihiin in dhibaato xooggan ay dalka u geysatay cabdifataax ibraahim goobe waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ku barta magaalada nairobi waxaa looga bixi karaa dowladnimo la-aantii jirtay sidoo kale jahligii jiray qabyaaladii jirtay sidoo kale waxyaalihii xumaa oo idil marka la eego qaabka hadda ay wax u socdaan dhalinyarada way isku xirmeen isku xirnaashahaasna waxaa keenaya waxaa weeyaan dhalinyaradii oo la siiyey goob mataqaana ay isugu imaan karaan goob ay oga hadli karaan barnaamijyadooda iyagoo sidoo kale yodidiilo leh tusaale ahaan aan usoo qaato markii beeraley aad tahay mase qof beeraley aad tahay aad falato beertaada aad abuurato wixii aad abuuran lahayd masagada iyo wax walba waxaa mar walba kasoo hoosbaxa dhir loogu yeero dhalato dhalatadaas waxaa siiyey yani goobtaas ama platformkaas siiyey ninka beeraleyga ahaa markii dambena waa laga jaraa dhirta waxaad u malaysaa marka dowladdii inay tahay dhirta la abuuray dhalinyaradana platformka ay isticmaalayaan iyagoo doonayo inay xataa ka dheereeyaan sistamkii iyo wixii jiray xaaladda tiknolojiyadda iyo fursadaha dhallinyarada ay helayaan oo soo hagaagaya ayaa sii xoojiyey dadaalada dardarka leh ee ay dhallinyaradu ka wadaan gudaha dalka waa kan mar kale xuseen maxamed gaaxnuug dalku wuxuu gelayaa isbeddel shalay meeshii la joogay maanta lama joogo taasna waxay ku tusaysaa in xurriyad qowlka uu soo hagaagayo dimuqraadiyad loo baxaayo fikirka qaabka ay dadku u cabirayaan in shalay iyo maanta markaad fiiriso micnaha maanta ay ka wanaagsan tahay in dadku ay xitaa is arkaan inay maanta fudud tahay waayo teknolojiyaddii shalay la haystay iyo midda maanta la haystay xitaa isku mid ma aha global village ahaan yaa si rasmia loogu baxay waxa caawa ka dhacaya micnaha waxa waye north america iyo waxa muqdisho ka dhacaya caawa labadaba waa isku xidhan yihiin waana la kala warhaya marka kala warhayntaas iyo isku dhowaanshahaas iyo isku xidhnaanshahaas iyo fursado fara badanoo iyaguna saamaxaya inay dhalinyaradu maaragtay barnaamijkaas ku dhiiradaan oo ka mid ah heerka waxbarasho oo micnaha waxaa waye aad u kordhay dhalinyaro fara badanaa jaamacadaha dhammeeyeen kuwa dhalinyaro fara badanaa dunida daafaheeda micnaha waxaa waaye waxbarasho micnaha waxaa waaye uga soo wada kala baxeen cabdiraxmaan cabdi oo ka mid a dhallinyarada wax ku soo baratay xeryaha qaxootiyada dhadhaab ayaa barnaamijka u sheegay inuu jiro tartan xifaaltan u dhexeeya dhallinyarada qurbaha ka timid iyo sidoo kale kuwa gudaha dalka ku nool oo ku aadan dhinaca fursadaha shaqo gaar ahaana dhanka xilalka ee dalka waxaa jiray mar dhexdaas dhalinyarta oo qurbaha ku nool waddanka ay bilaabeen hashtag ahaa ha dhicin dhalinyarta kaas wuxuu ku salaysnaa ayaga waxay kaga doodayeen in shaqooyin walba meel walba ayaga la doorbidaya laakiin dhinaca kale markii laga fiiriyo ayaga xitaa dhalinyarta laftirkooda dhalinyaro badan baa lagu tuhmaya waxyaaba badan yani ay ku liiteen la dhahay commitmentigooda aad u yaraa la yiri laakiin waxaa moodaa dad badan oo hadda waxaa jira wadankii oo ku dhashay wax ku bartay maxaa la dhihi jiray iskoolla kaga baxay baa waxay aadaan qurbe intay aadaan bay mar walbana soo noqdaan wadankii dib ugu soo noqdaan macnaheeda waxaa waaye waxay waxay jidiliilo ka qabaan in wadankii hore u socdo wadankooda maxaa la dhihi jiray ayagoo jooga inay horumar badan gaari karaan taasna waxay yani ay tusaayaan jiilka ka hooseeya in waxbarashada iyo laybarada la furo in wax la akriyo laiska daayo fadhiku dararaday soomaalida ugu taqaan soomaalida waxaa la dhahaa dad wax akhriya ma aha kaljarkaas in laga tago hadda kaljar cusub loo baxa khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington deegaanka awr boogays oo ka tirsan gobolka sool waxaa ka dhisan urur dhalinyaro ay ku bahoobeen deegaankaasi oo ka shaqeeya arrimaha bulshada sida caafimaadka deegaanka iyo arrimo kale maxamed maxamuud gool waa joog joogle oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururkaasi ayaa isagoo u warramaya barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o eda waxa uu sheegay inay wadaan qorshe ay ku tira koobayaan dhallinyaradii ay xooluhu qoysaskooda ka dhammaadeen ee magaalooyinka shaqala-aanta ku ah si ay waxula qaban lahaayeen waxaana u warramay wariyaha v o eda cabdikariim olol
annagu wax badan baanu qabanaa urur ahaan ururkan horta marka u horeysa xilligii hore waxaa lagu bilaabay rag dhallinyaro ah iskaa waxu qabta ku bilaabay waxaa dhacdaa wax maxaanku irahdaay wax ka qabta deegaanka ma jirto waa laisku halleeyaa isku halleynta awgii markaanu aragnay dhallinyaro ahaan ways abaabulay waxaanu samaynay inaanu wixi aanu qaban karno isku dayno deegaanka deegaan xooluhu macnaha ku badnaayaba ahayd abaarta markay dhacday maxaanku irahdaay in xoolaha baktigooda aada farabatay in aanu caafimaad ahaan u baqnay aanu magaalada kadibna waxaanu bilownay waxaan ku talagalnay deegaankayga inaan dhiskeeyo wax ugu qabano annagu maxaanku idhahdaay dee markaanu aragnay isku hallaynta ka jirta labada gobol aan u dhexayno marka waxaanu bilownay inaanu qaabka nadaafadda maxaanku idhahdaay aanu bilowno xoolaha baktiga ka ururino qashinka oo kale marka laga hadlayo ururada dhallinyarada oo shaqeeya caqabado fara badan baa lasoo kulma oo ay ka mid ka yihiin dhaqaalaha iyo bal ka waran qaabka dhaqaalaha aad u dhisan tihiin iyo caawinaada qaabka aad ku heshaan oo kale bal iga sheeke bismillahi raxmaan raxiim taas waa run waxaa la yidhi nifaashli xaaba ma waado taa waxaan uga jeedaa haddii aanu dhaqaala haysan lahayn caqabadeo nama qabateen baa laga yaabaa way yaraan lahayd caqabadu balse dhaqaalaha nagu yar dhaqaalaha iyagu waxaa weeye waxaan iska ururino oo maxaanku idhahdaa yar iska kooban waxaa laga yaaba inaan wax badan noo qaban waxaa noogu weyn caqabadu naga yartaanta waa xagga dhaqaalaha abaar fara badan baa ka dhacday abaartaasi waxay saamaysay in dhalinyaro aada u fara badan ay soo gasho deegaanada bal ka waran tirada dhalinyarada soo gashay degmada awrboogeys aada iyo aad ba fara badan yihiin waxaa jiray dad badan xoolahooda ku asturnaa oo dhulkooda maxaanku irahdaa xoolahooda haystay xoolaha markay haysteen waxaa laga yaabaa dee waxbarasho ma haysan yelkadeed waxay ahayd dhaqan soomaaliyeed oo maxaanku irahda dee dhaqankoodaas bay kula jaan qaadeen in xoolahooda dhaqdaan hadda waxaa dhacday in markay magaaladii soo galeen nin xoolihii ka dhammaadeen oo aan dhaqaale haysan oo maxaanku irahdaay waxbarashana u baahan wuxuu noqday inuu gidaar taagnaado mararka qaarkood waxay dhahaan ma adaa yuubnaanba dadkani waayo waxay u leeyihiin sidaa dhaqaale uu ku shaqaysto ma haysto waxaan leeyahay xirfad uu ku shaqaysto ma haysto dhaqaale waxbarasho ku kala ma galo wuxuu noqonaya qofkii qof suuqa taagan adaa yuubnaan isdabir wax saasoo kale abaa lagu dhahaa taa laftigeedu dadkaas tirakoobkooda haddeeraan ku jirana tirakoobno si dad aada iyo aada u fara badan wey wax la koobi karana maaha aada soo dhan lahaydeen dhallinyaradoo kale waa loo qaban kari lahaa baahida idinku daran ee mid iyo labo maadaama aad sheegteen dhalinyaro fara badan deegaankiina timid oo aan xirfad lahayn waxa ugu faraha badan aad jeclaan lahaydeen dadka idin dhegeysanaya guud ahaan aad odhan lahaydeen inna laga caawiyo aanu u baahnaan lahayn maxaa ka mid ah kaan dhaqaala haysan markaa wuxuu kaga baxaa iskuolka isagoon xooba sii dhigan wuxuu oranayaa anu kule haddaan secretary jaamacad helayn secretary aan u gudba aanan helaynin maxaan ka dhigtaa waxbarashada ciyaalka saas waxbarashada uga yaacayaan kii waxbartana waxaa dhacaysa in gobol fog loo diro oo laga yaabo inaan cid rasmi u joogin kaa laftigiisa waxaa laga yaaba waxbarashadiis inay khasaare noqoto waayo cidka antaroosha ma haysto oo qaadkii sigaarka bilaaba marka aada iyo aad halkaa waxaan ugu maxnaha waxaan oran lahayn cid kasta wax ka qaban karta senkentary in magaalada hesho waa lagama maarmaan ta kaleeto waxaa weeye dadkaas soo galay ee faraha badan aan la xisaabi karin xirfado shaqo ciddii heli karta awoodi karta ilaahbaa awood lehe inay isku daydo xirfado waxbarasho laftigeeda dadku iskama bixi karaan waxbarashadii in la helo dad waxbari kara dadkan oo maxaan ku irahday suuqan iyo meeshan ay taagan yihiin iyo shaqala-aantan iyo waxbarasho la-aantan ka kaxeeya waayo qofka haddii waxbarto waxaa laga yaaba isaga hadhow shaqaysan doona balse bal marka hore in waxbarasho loo helo talabaadna waa in xirfad u helaa kaasi wuxuu ahaa maxamed maxamuud joogjoogleh oo ah guddoomiye ku-xigeenka urur dhalinyara oo ka jira deegaanka awrboogeysa ee gobolka sool oo u waramayay wariyahayaga cabdikariim olol halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanka axmed aarshe iyo heestii mehersan
murwa sharafu dhalatay meelsan maaniyotigaad galku meersan ama geed wasoo wadhaye muugsan aya kugu masalan midabsan murwa sharafu dhalatay meelsan maaniyotigaad galku meersan amakeed masuuodhaye muugsan ayaa kugu masalan midabsan maya daayaroodhe ay minusan xareed kumaydha ay miirsan adigoo mogoolu eeg muuqsan midigtada iidhiye milaysan maya daayaroodhe ay minusan xareed kumaydha ay miirsan adigoo mogoolu eeg muuqsan midigtada iidhiye milaysan naftutay u muhatay magacsan cadigu macaani mahadsan misnay xalaalo mehersan adegna udgooney minansan misnay xalaalo mehersan adegna udgooney minansan annaftutay u muhatay magacsan cadigu macaani mahadsan misnay xalaalo mehersan adegna udgooney minansan misnay xalaalo mehersan adegna udgooney minansan berlayda baanu kaba maagsan macnihiyo jacaylka ka maxsan moogtahay adaa xiskan moorsan muxibada ku soo shubay miisan naftutay u muhatay magacsan adigu macaani mahadsan misnay xalaalo mehersan madegna udgoone minansan misnay xalaalo mehersan madegna udgoone minansan annaftutay u muhatay magacsan adigu macaani mahadsan misnay xalaalo mehersan madegna udgoone minansan misnay xalaalo mehersan madegna udgoone minansan naftutay u muhatay magacsan adigu macaani mahadsan misnay xalaalo mehersan madegna udgoone minansan misnay xalaalo mehersan madegna udgoone minansan axmed aarshe codkiisaasi intaa haddeenu kaga nimaadno halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana ciyaarihii waxaa u diyaaraa nuur xasan nuur mahadsanid zahra haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan ciyaaraha loogu soo baxayay wareega koowaad ee koobka horyaalada yurub ayaa xalay dhacay kooxda kubadda cagta benfica oo ka mid ah kooxaha uga caansan qaaradda yurub kana dhisan dalka bortuqiiska ayaa tiigsatay ama ka soo baxday ciyaaraha kala sooca ee loogu soo baxayay koobka kooxaha horyaalada yurub ee champions leaga kadib markii ay ka badisay kooxda kubadda cagta ee bayok oo labadii lug ay is arkeen ay benfiga ku soo baxday shan gool iyo laba ciyaartii xalay ayaa waxay ku dhammaatay afar gool waxaana goolasha laba ka mid ah kooxda benfiga u dhaliyey ciyaaryahan eduardo silva oo mid ka mid ahna ku dhaliyey rigoore goolasha kalena waxaa u kala dhaliyey kooxda benfiga ciyaaryahan jardel iyo ciyaaryahan bizi lugtii horena waxa ay labadan kooxood ku kala baxeen gool iyo gool hase yeeshee isugeynta goolasha shan gool iyo laba waxaa kusoo baxday kooxda kubadda cagta ee benfica waxaana ay ka mid tahay benfica hadda kooxaha laba iyo soddonka kooxood ee ciyaari doona sanadkan koobka champions leaga yurub kooxda b s p indovin oo ku guulaysatay tartankan sanadka kun iyo sagaal boqol sideed iyo siddeetankii ayaa iyana ka mid noqotay kooxaha usoo gudbay ee ka soo baxay ciyaarihii kala sooca waxaana ay ka badisay kooxda kubadda cagta beit borisov oo labada lug ay is arkeen sugeynta kaga badisay lix gool iyo laba ciyaartii xalay kooxdan kooxda indovin waxa ay ku badisay saddex gool iyo eber waxaana goolasha u kala dhaliyey ciyaartoyda stephen berwin luke dion iyo laacibka u dhashay dalka mexico lozano kooxda red star belgrade oo iyadoo hanatay tartankan sanadka kunsaaoqoiyosaaahankii ayaa markii ugu horreysay waxay ciyaari doontaa koobka champions leaga tan iyo markii laga bedelay koobka eurobian kaabka waxaana ay barbardhac laba gool iyo laba gool ah xalay la gashay kooxda kubadda cagta ee salisburg ciyaartii hore iyo ciyaartanba waxa ay labada kooxood ay isku mar waayeen barbaro hase yeeshee nidaamka goolotirsiga ayay red star belgrade ay ku soo gudubtay dhinaca kalena isku aadka wareega koowaad ee koobka champions leaga ayaa maanta la samayn doonaa kooxaha soo baxay ee maaragtay soo gudbay ayaa waxaa ka mid ah real madrid atletic madrid barcelona rayer muniq manchester city juventus b s g iyo locomotive moscow ayaa ku jira qaybta koowaad qaybta labaad waxaa ku jira brushio dodman porto manchester united shakter dones napoli tottenham roma iyo benfica gruubka saddexaad ee isku aadka sugaya waxaa ku jira liverpool shalka leon monaco iax c s k a moscow p s v indoven iyo valencia halka boodka ugu dambeeya ama gruubka ugu dambeeyana ay ku jiraan kooxaha ak itnes young boys hovenham inter milan galatasaray clabrook victoria blazen red star belgrade waxaanu idinkugu soo gudbi doonnaa sida ay kooxahani isugu dhacaan idaacadaheenna soo socda ugu dambayntiina ciyaaro ka tirsan koobka yuruba league gaar ahaan ciyaaraha sarareebka ayaa jira caawa haddii aan mid iyo laba ka qabto kooxaha ugu caansan ee ciyaari doona kooxda kubadda cagta rangers waxay la dheeli doontaa kooxda f c uva larnaka iyo trenson ayaa is arkaya kooxda kubadda cagta basel ayaa la dheelaysa abalon naadiga lodogoretis resgardna waxa uu gurigiisa kula ciyaari doonaa naadiga torbedo halka kooxda kubadda cagta karabag iyo f c sherif ay is arki doonaan bartisian biograd iyo beshitashna waxaay ku ciyaari doonaan magaalada istanbul dhegeystayaal xubinta ciyaarahan waa naga intaa
nuurow haatala dhicii heesaha ayaynu mar kale jilleecaynaa codka fanaanka cabdiqaadir jubba iyo heestii beer qabooje
ragu beleda uu maro maasihii ka sheekee dumarkuna baraaraha ragu beleda uu maro maasihii ka sheekee dumarkuna baraaraha dumarkuna baraaraha baryo waxaan barbaarshoon soo bileeya caashaqa ma isaanay buurdhe baxadegiisii habeenkoo bartegay baan soo baraarugaya bogolyuu la toosaa baryo waxaan barbaarshoon soo bileeya caashaqa ma isaanay buurdhe baxadegiisii habeenkoo bartegay baan soo baraarugaya bogolyuu la toosaa adna imaa bog sininoo hadal bedinka laabtiyo beer qabuuja imaa oran qabuuja imaa oran qabuuja imaa oran beer qabuuja imaa oran madawaynin bogti baanna kaama aana helin madawaynin bogti baanna kaama aan helin mahmaa baan ka bowsaday ruuxaan ka boganba beritaloo ku baahdaa isban baanan waayaa madawaynin bogti baanna kaama aana helin madawaynin bogti baanna kaama aana helin mahmaa baan ka bowsaday ruuxaan ka boganba beritaloo ku baahdaa isban baanan waayaa anigaa isbidaaye meelaan ii bannaan baaxad suura haydhigo baaxad suura haydhigo anigaa isbidaaye
heesta beer qaboojiya codka fanaanka cabdulqaadir jubba ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo